بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى شرح أصل سؤاله تبدأ سليمان صوم الباب التاسع باب السقالات wuxuu ku saabsan yahay fi najaasaati najaasooyinkii dhexdood jamcu najaasatin najaasaat iyo wa kayfiyati tadhiirihaa daahiriinteed qaabkeed qaabka loo daahirinaayo najaasta laiskaga zuulinaayo in laiskaga zuuli laiska zuuliyo najaasta waa waajib waajib waaye najaasta iska zuulinteedii waa waajib qaabkii loo daahirinaayo ayuunagu waa ku saabsan yahay baabkani wa fiihi baabkan dhexdiisii waxaa ahaaday masaa'ilu masalooyin waay masaa-ishiisina waa saddex ma badna saddex masalo waaye almasala اluulaa masalada koowaad tacriifu annajaasati najaasta tacriifkeed waay ay ku saabsan tahay almasaail masaail maxaa la yihahda maa la yihahdaa masaail maxaa waay masaail tacriifkeed ha masaail المسائل هي المطالب التي يطلب التي يطلب التي يطلب التي تطلب لها البرهان المطالب التي تطلب لها البرهان almasalatu اluulaa masalada koowaad waxay ku saabsan tahay tacriifu najaasati ama ka hadlaysaa tacriifu najaasati najaas maxaa la yidhaahdaa ee ka hadashaa iyo wa nowcaaha noocyaalka ay u qiibsanto najaasta noocyaalka ay leedahay ee ka hadashaa nooce noocyaala leedahay ama mise noocay u qiibsantaa ay ka hadashay masalada koowaad annajaasatu najaas waxaa la yidhahdaa hiya najaasu kullu caynin cayn kasta waaye cayn kasto ayaa la yidhaahdaa cayn kastoo mustaqdaratin la qoronsanaayo la nacayo amara ashaaricu shaaricigana faray biijtinaabihaa ka fogaanshadeedii laga fogaado xaggeeda in laga dheeraado sharcigana amray shaariciga taas ayaa lahahdaa najaas annajaasatu najaasta hiya najaasta kullu caynin waa cayn kasto cayntaasoo mustaqdaratin la qoronsanaayo qurun amara ashaaricu shaaricigana amray biijtinaabihaa ka fogaanshaheedii in laga fogaado shaariciyaa way allah tabaaraka wataala iyo rasuulkiisa allahna waa shaaric nebigiina maraa qaar waa la dhaha waa shaaric maxaa yeelay wixii ala sharciyeeye u sharciyeynaya sida tacriifkii waa kaas noocyadeena waa tana waa noocaha uu dhahay waa tana wahiya najaasta nawcaani laba nooc waaye nawcaani waa laba nooc xukun ahaan waa laba nooc kow najaasatu cayniyatin waay ama tiro ahaan waa laba nooc najaasatun kow badda koowaad waa najaasatu najaas najaastaasoo cayniyatun il loo nisbeeyey isha loo nisbeeyey isha loo nisbeey maa waa la arkayaa waa wax la arkayo waa tana najaasatu najaaso midda koowaad najaastaasoo cayniyatun cayn loo nisbeeyey ishu waay aw amase xaqiiqiyatun dhab ahaan loo nisbeeyey waaba xaqiiqo waay maxay tahay taas marka tacriifkeeda iyadana waa tanaa wahiya najaasta cayniyada ah allatii waa midii laa tadhuru daahir aan noqonaynin bixaalin mar kasto wahiya taasi allatii waa midii oo laa tadhuru aan daahir noqonaynin bixaalin min alaxwaali waaye xaalaha xaalooyinka ka mid ah marna baan daahir noqonaynin waa la daahirina markii la yidhahdaba ma daahir noqonaysaba taas maxaa leedahay nijaasatan cayniya maxaa dhacay marka maxay u dhaawr noqonaysay lianna caynahaa caynteedii ayaa najiisatun abba caynteedii baba najaas ah lianna caynahaa caynteedii najiisatun waay sida karawfi lximaari dameerkii degadiisii oo kale dameer degadiisii yaha waa dhaqayaahe igu soo shubbii markii aad dhahdo markii aad dhaqto dhaqto dhaqto ma dheer noqonaysaa maya maxaa dhahay inayaa idan ceenteedii baa najaasa wa a ceenteedi ayaaba najaasa wa iyo wa dami dhiig waay ka dami dhiigii oo kale dhiig haddaad dhahdo waa dhaqayaa hee markii dhaqo dhaqo waa dhaahir naqanaya wixii soo hor ayaa dhaahir naqan aad dhahdo ma suurtagalayaa biyo haddaa ku darto waa baaba-aya waa dhaqayaa dhiiggii waa dhaqay waa dhaqay waa daahir naqday oo waxba ii soo horay wixii ii soo horay qaatay ma dhihi karaa ma jirto ma dhaqamaayo ma daahir noqonaayo isaga haddii meel jir ama ciid ama dhul mase gogol meel gaaro oo la dhaqo waa daahir naqana wixii gaaray waa ka daahir noqonaya lakin isaga haddii la dhaqo ma daahir noqona nagaftirkiisii maya waxba kuma soo horayaanba dhiig waa dhaqaye waxba ii soo daahir naqday ma jirto weliga ma arkaysa walbawli kaada oo kale kaadadii oo kale kaadaydin ma daahir noqonaysaa kaadii waa dhaqay waa dhaqay wixii najaasta way baheen wixii kale waa soo hartay kaadadii ma la dhihi karaa ma jirto idan waxaa la yidhahdaa kuwaasi najaasa cayniya ama xaqiiqiya ma daahir noqoto weligeeda labo najaasatu najaaso najaastaasoo xukmiyatun xukun ahaan loo nisbeeyey cayn ma aha xukun ahaan waaye ayaa najaas ku tahay cayn ahaan najaaso maaha laakin xukun ahaana najaasu tahay maxay tahay taasna wahiya najaastaasina amrun waa arin amarkaasoo ictibaariyun ictibaar loo nisbeeyey hagga fiiriin waa la fiirsiyay markii la fiirsiyo saas waa la dhihi karaa la dhahay waa amarkaasoo yaquumu ku istaagayo ku qumayo bilacdaa'i xibnaha waa qofku markii salaad uu rabo waa daahir qaadanaya soo maa xaggee ka daahir qaadanaya xibnaha weyse qaadka soo maa muxuu u dhaqayaa najaas xukmi a ku jirto oo najaasta xukmida maxaa keenay ayaa iska rafcinaya isaga maxaa keenay mas-uula ka soo baxay maxaa ka soo baxay ninkii markii galay nijaasa ka timaaday kaannahu ayadoo nijaastii asaga mas-uulsha kaga soo tagay xibnihiisii weyse qaadka ay ku jirta ka dhigan tahay saas oo dhaqaya soo ma saas sidaas xukmiga marka waya taas amrun waa amar arrinkaasoo ictibaariyun ictibaari loo nisbeeyey fiiri ahaan yaquumu ico markaasoo istaagayo bilacdaa'i xibnahi waay xibnaha wayamnacu huwa amarkaas wuxuu diidayaa min sixati salaati salaad ansaxideeda waa diidaya la-aan ma laha inaad soo weyse qaadatid mooyaane gacmaha inaad soo dhaqdid mooyaane maxaa usoo dhaqaysaa xukm ahaan ayaa nijaasa ku jirtaa maxaa dhahay see ku jirtaa hadda waxaa sabab u noqday inuu la dhaqo xibnahani nijaastii sabab u noqday sooba adig kaa soo baxday nijaasti adigii kaa soo baxday ayaa in la dhaqo weyse qaadkan a u yimaado ee sabab u noqotay soo ma xibnahan in la dhaqo nijaastii adig kaa soo baxday ee sabab u hayday dhinacaas markii loo fiirso nijaas adig kaa soo baxday markii loo ictibaariyo waxaa ku jiro nijaas oo xukman ah waay salaad ma ansaxayso ilaa adiga daahir qaadatid waay sidaas waay wayamnacu oo diidayo min sixati salaati salaada ansaxideedii waay wayashmalu huwa arrinkaas wuxuu shamlinayaa alxadatha xadadkii xadadkaasoo lasqara asarka ahaa alladii kaasoo yazuulu ku zuulaayo bilwuduu'i sida kalqaa'id oo kale ma jeeda qaa'idkii oo kale walxadathana waa shamlinayaa xadadkaasoo lakbara akbarka alladii kaasoo yazuulu ku zuulaayo bilgasli dhaqitaan waay sida kale janaabati oo kale waaye janaabada oo kale waaye janaabadana waxyaa kaa soo baxay ee waxaa laga dhigayaa xukmu najaasti la siinaya najaas maaha janaabada oo waxyaabaha manida soo baxayso laakiin xukmu ahaan laazim inaad dhaqtid mooyaane oo jirkeeda dhan dhaq dhan dhammaantiisa aad dhaqdood mooyaane ma dahirangarin soo maha xukun ahaan way marka walaslu asalka aladii asalkaasoo tuzaalu lagu zuulinayo bihi asalka annajaasatu najaasta huwa almaau waay asalka waa saas najaasta asal ahaan waxaa lagu zuulinayaa almaa asalka waa saas laakiin waxaa laga yaaba maraa qaar biyo ayadoo aan wax aan ahayn in lagu zuuliyo waa dhici kartaa wixii daliil ku soo arooray waa dhici kartaa sida thawbu dhayli lmar-a wannicaal wixii la midka ah kabaha najaastii gaarto maxaa lagu dhayrinayaa dhulka waay naagta socoto dharkeeda dhulka jiidaayo najaasta haddii ay la dhex marto maxaa lagu dhahrinayaa ciidda kale ka dambaysa soo maha sidaas intaasaa ku filanba daahir ahaan laakiin asalka maxaa waaye najaasta in lagu dahiro waxaa laga yaabaa dharkaani najaasa kaa gaartay waxaad dhaqtay dejiisay meel oo qorax ah banaanka ah qoraxdii ayaa maalintii oo dhan waa ku dhacday dabeesha ee martay meeshii way gashay way galashay waa dahirinaysaa waa ku daahirinaysaa intaasoo wixii la midka ah ayaa laga wadaa marka asalka laakiin biyaha waay mawadiic gaar ah oo laga yaabaa in biyaha keyrkood lagu dhahiro laakiin asalka waa saas muxuu kale saarayaa maayacaadkii soo ma maayacaadki waana soo marnay caanadii iyo subagkii iyo saliiddii casiirkii wixii la midka ah maayacaadkaasi wax ma dhahiriyaan walaslu asalka aladii asalkaasoo tuzaalu lagu zuulinayo bihi ladiga mase asalka ladiga haddaad celisin asalkii le waay aladii asalkaasoo tuzaalu lagu zuulinayo bihi ladiga mase asalka annajaasatu najaasa lagu zuulinayo huwa ladigaasi mase asalkaas almaa-u bi waaye fahuwa biyihi alaslu waa asal fi tadhiiri wax ku daahirinta biyaha ayaa u salaa لqwlihi ilahi hadalkiisa daliil waa tacaala sareye wayunazilu calaykum min aلsamaaءi maa liyطahirakum bihi waay wayunazilu ilaahay waa soo dejinayaa calaykum dushiini min aلsamaaءi xagga sare maa-an biyo ayuu ka soo dejinayaa muxuu soo dejinayaa hay liyطahirahu waa liyطahirahu kum idinka bihi bilmaai waay biyahaad isinku tahiro darteeda asalka marka waa saas wa hiya najaasti calىa ثalaaثati aqsaamin xagga kala adkaanta markii la fiirshana saddex nooc waay saddex qiibood waay wahiya mar labaa uqiiban loo qiibshay xagga xukunkeed marna xagga kala adkaanta markii xagga tadhiirkeedi wa kan markii la dahirayona saddex qiibood ayaa loo fiirinaya waay tadhiirkii waay wahiya najaastii calaa halaaثati aqsaamin saddex qiibood dusheeday ahaatay najaasatu najaas waaye najaasatun najaas mqladt wahiy calى ثalaaثaةi aqsaami saddex qiibood najaasatin in yadoo bada laga dhigo mqaladatin waay najaasatin najaas waay najaastaasoo mqaladatin la adkeeyey adag tahay maxaa la adkeeyey tadhiirinteedii adag waay daahir noqoshada la daahirinta daahirinaya way adag tahay ma sahlana hal mar kuma filna laba kuma filna saddex kuma filna hee way ka badan tahay wax badan waay haddana waxaa lsku laisku adoonsadayba in wax lagu daro bi keligood kuma filin haddaa muqalada layirahda waa adag tahay tadhiirkeeda ayaa adaga lagu wada wahiya najaastaas muqaladada ah najaasatulkalbi eygii najaastiisii waay eyga najaastiis muqalada ma yamas mukafafa muqalada waa la adkeey tadhiirkeeda maxaa waaye toddoba jeer oo la dhaqa waa noo imaan doonaa toddoba jeer oo la dhaqa mid ka mid ana ciida lagu daraba haddii cad saabuun iyo shaambo iyo waxyaabahaasi lagu daro ciid aan lagu darin ma dahir noqonaysaa maya laabudda min turaabin iyo wamaakii najaastiisii waaya tawallada dhashay minhu min alkalbi eyhagiisi ka dhashay eygii xaggiisi ka dhashay oo asaga ayaa wax kale ka dhalay oo asaga laga dhalay xayawaan kale ka dhalay waayahay asagana hee muxuu noqonayaa najaas eygiis eygiisii aabihiisi mase hooyadiisi asalkii ee sidii najaasteed ahayd ee ah ayuu marayaa eygii ayaa wuxuu u tagay lax wuxuu ka dhalay wan wankaasi xukunkiis muu noqonaa najaas waay eygii waay ida ijtamaca alxalaal walxaraam quliba alxaraamu ala alxalaal waay eygii ayaa xukunkiisu qaadanaa wamaa tawalada wixii ka dhashay minhu eygii xaggiisa asaga najaastiis maxay noqonaysaa muqallada waaya fuqaha shaaficiya inta badan iyo fuqahada mutaakhiriinta waa waa war badan yihin mogtahay wax lay sheeg sheegayaan sidan oo kale waxay dhaheen nin maalin oo carafo ah hee khudba akriyay khudbada markii laga baxana la- la qalanaayo lagu udixyaysana haddana la cunaayo sheega bal weliye nina khudbo akriyay maalin ciid ah ciidulcarafa ciidul adxaa dadkii way meesha imaadeen khudba ayuu akriyay waa dadkii ooma muxaadareey madi- markii ka baxayba waa la soo qabsana waa la qalalay waa la cunaa waana xalaal ma dhici kartaa ha ya waa ilaa ilaa ilaa beri waa idinka sugaya ayib waaya marka waxay iyo najaasatin mukhafafa way najaaso mukhafafa waay midda labaad maxay tahay najaasatin najaas way najaasaso mukhafafatin waaye oo mukhafafa ah wahiya najaasta in la ruuxiyo dhabantood waa banaan tahay ya najaasatun muqallada wahiya ama axaduha najaasatun thaniya najaasatun mukhafafa la yihahdo bedel laga dhigana waa kusti hadda ku soconay waay najaasatin najaas way najaasaso mukhafafatin la fududeeyey waa la fududeeyey lama adkaynin oo tadhiirkeedu waa fudus yahay macnaha maxaa loo fudeeyey tadhiirka dartiisa waayo waa daahiriinteedu waa iska fudus yahay culeys maaha haye maxay tahay taasna waya taasina najaasatu najaasu najaasatu bawli lghulaami wiilkii kaadidiisii najaastiis waay najaasteedii waay alladii wiilkaasoo lam yakul idacama raashin aan cunin weli wuxuu jaqayaa hooyadiisii naaskeed istiqlaalan si istiqlaal ah raashin uma cunaayo hooyadiisii naaskeedu ayuu nuugayaa abaya aanadeed uu jaqa wax kale inta badan ma cuno marmarna wixii dhadhansi ah ama hoogoo loogu tuurtuuraya waa iska jiraan laakiin si toos ah raashinkii uma qaabilin weli hooyadiisii ayaa naaskeedii ictimaadayaa qadadiisii iyo quracdiisii iyo qashidii cashidiisii meesha ku jirtaa kaasi kaadidiisi waa najaas waay soo raajaasan laakin waxay tahay mukhafafa waay mukhafafa tadhiirinteedi waay see loo dahirina waa imaan doontaa oo hal mar ayaa bii lagu shubayaa iyo najaasatin waa midda saddexaad oo mutawasitatin dhexdhexaad ah maxay udhahaysaa bayna almuqaladati walmukhafafa udhahaysaa dhexdhexaad way daahirinteedii waya taasina baqiyatu najaasaati najaasooyinkii intoodii kale waayo sida kalbowli oo kale walqaayidii saxradii oo kale walmaytati baktigii oo kale waayo intaasi najaastoodii waxay tahay mutawasito waayo hal mar waa ku filan tahay haddii u baahanto u baahato mar labaad aad laba jeer aad degtana waa ku filan tahay had waxay ku t- ko- ku filan tahay zuuritaankeedii baaba'itaankeeda hal mar haddii ku zuuraysa waa ku badan tahay laba jeer ku zuuraysa waa ku badan tahay saddex ku zuuraysa waa ku badan tahay waayo almasalatu athaaniyatu masalada labaad ashiyaa waa ashiyo allatii ashiyadaasu qaama daliilu daliil istaagay calaa najaasatihaa ashiyada najaasnimadeedii daliil ku imaaday se gaar ahaan waxaa najaas waaya daliil u dhahay waay almasalatu athaaniya waxay ku saabsan tahay alashiyaau ashiyaa waxyaabo alashiyaau waxyaabo allatii ashyaadaasoo qaama daliilu daliil istaagay calaa najaasatihaa najaasati lashyaai ashyaadaasi najaasnimadooda daliil ku yimaaday waay kow bawlulaadamiyi aadam kii loo nisbeeyey ya-da waa yaa-u nisba bawlulaadamiyi aadami aadam kii loo nisbeeyey kaadidiis waay keebkaan aadamin loo nisbeeyey bani aadamka waay aadam ibnihiisa faadadiis waaye maxaa ku imaaday daliil soo ma daliil ku imaaday cadiratuhu i wa cadiratuhu waay saxaradiisi saxaradiisina daliila ku imaaday waa najaas ayib daliilkiisu waxay dhaheen culamada waa ijmaac mas- culamada qaarna daliilkay ba sheegayaan daliil kale wa qayuhu qay ulaadamiyi aadami kii loo nisbe aadam kii loo nisbeeyey mandaqiisi waay asagna daliila ku imaaday laakin laa yasix mandaqa inuu najaasu yahay daliilkiisi sax ma aha waa daciif ma sugna waxaa u daliil inuu daahir ay baraa'at alasliya waa la yidhahdo albaraa'a alasliya ama mandaqa ha isbedelo ama yuusan isbedelin culamada qaar way kala qaadayan waxay leeyihiin haddii isbedelo waa najaas haddii laakiin aan isbedelin raashinkii asagoo cunay sidiis asagoo ah soo mandaqo daahir waay laakiin haddii isbedelo najaas ay leeyihiin maxaa yeelay saxaro markii noqdoba isagoo isbedelay raashinkii isbedelay dhe soo maa sidii saxarada oo kale haddii ur soo uraayo soo mandaqo najaas ay leeyihiin laakiin ama ha isbedeli ama si uusan isbedeline waa waa daahir waay haddii marba afka ka soo baxo mandaqay la- mandaq la yidhaahdo albaraa'a alasliya ayaa u daliila kaaska iskuma waafaqsan ilaa bowla sabiyi sabigii boolkiisii mooyaane alladii kaasoo lam yakun idacaama aanu cunin fayaktafii waa ku filan yahay bowlu sabiyigaasi birashihi rushayntiisii waay birashihi rushayntiisii ayaa ku filan waay biyo lagu rusheeyo maxaa u daliila lixadiithi ummi qays binti mixsan mixsan gabadhiisii oo ummu qays la dhahaayay xadiidkeed xadiidkeeda u daliila radia allahu canha annahaa ummu qays atad waa timaaday way timid bibnin wiil ayadoo wadato wiilkaasoo laha ayadan sugnaaday wiilkaasoo saqiirin yar wiilkaasoo lam yakun aan cunin adacama raashin xaggee ula timaaday ilaa rasuuli lahi sala alay wasalama ayada nabida u timaaday wiilkeedana waa soo qaadatay fa ajlasa nebiga waa fadhiisiiyey hu ibnigii fii xajrihi ama fii xijrihi waay dhabtiisa ku fadhiisiiyey dhabtiisa ayuu ku fadhiisiyey nebiga alayhi slat slam waa carur jecla ilmaha waa jecla markii loo keenay waa soo qaaday dhabtiisa ku fadhiisiyey libirtiisa ku fadhiisiyey libir mataqaanade libir libir mataqaana xagee waay dhabta leedahay dhabtiisa ku fadhiisiyey fabala ilmi lay waaye rasuul way ma yaqaanee waaba ku kaatay fabala waa kaatay cunugii calaa thawbi thawbi nabiy nabiga dharkiisa ku kaatay fadacaa nebigu wuxuu u yeeray bimaa-in biyo fanadaha nebigu waa fardhiyay hu biyihii ayuu ku fardhiyay boolkii walam yaqsilhu ma dhaqin ma dhaqin waayo ma dhaqin oo biyihii waa ku fardhiyay idan rush ayaa ku filan ku filan waa sadiidkuna sugan yahay waayahay bukhaari ee soo saaray amaa bowlu lgulaami cunugii kaadidiis miya aladii gulaamkaasoo yaakulu dacaama raashin cunay wakadaa bowlu ljaariyatin waa la mid waaye fainahu bowlkaasi yuqsalu waa la dhaqayaa ka bowlilkabiiri oo kale cunugii wax cunay hooyadii aanadeed aan ku filnayn qadadiisii oo wax yar tuuranayo cinjeero loo qasaayo qacasku siinayo hooyada hoogaho marka waxay u tahay hee cabitaan bis cuntadii waa cunay hooyada wuxuu ugu laabanayaa cabitaan ama hooyadii naaskeeda ma ma rabee raashin gaar ah looga talagalay ayaa la siinayaa kaadadiisa lyala gabadhana ayada lama kala qaadayo ama hooyadeeda keligee keligeeda naaskeeda ha jaqdo ama raashin ha ku darsato oo isku mid la eeda mar walbo kaadideede ka bowl kabiir le waay waa la dhaqale ilooyinkana hadda kor waa soo maray laakiin tan ugu fiican waxay tahay itibaacu nabi sal alay wasalam ayib labo addamu dhiig waay dhiiggaasoo almasfuuxu qulqulaayo oo shubmaayo waay addamu dhiig waaye dhiig waxa ku soo aroray nas waaye hadda waxay ku jirna waxyaabihii nas ku soo aroray soo maa najaasnimadoodii kaadeed waa la soo sheegay daliilkeed cadirat linsaani waa ijmaac laba way tahay daliil ku yimaaday inay najaasay tahay tan waay laba waxaa way addamu dhiig way dhiigaasoo almasfuuxu shubmaayo oo qulqulaayo oo min alxayawaani xayawaan xaggiis ka ahaaday xayawaankaasoo almakuuli lacunaayo lacunaayay waay xayawaankii lacunaaya dhiiggiisii oo shubmaayo waay kan hore markii birta lagu dhufto la gowraco oo qulqulaayo shabaadhahaayo kaasi waay kaas waxaa ku soo ku imaaday isagana najaas inuu yahay sa naftirkiisii khilaafa ku jiro jumhuur qowlkeeda waa laakiin kan najaasnimadiisa waa jumhuur culamaa waa haaran laakiin najaas ma ay qabaan culamada qaar laakiin jumhuurta waa saas waye waa najaas ayay leeyihin ama damo dhiiggii alladii dhiigaasoo yabaqaa ku haray fi laxmi hilibka iyo walcuruuqi xididaha nafku markii la qalo marka la milag la miligaayo milag milag mataqaana milag maxaa waay la miligaayo he ma lehe laga laga maqaar siibaayo maqaarka laga bixinaayo hilibkiisi laga goynaayo saawa hilibka dhexdiis iyo xididihii hididka dhexmaraaye xididihii oo xilib dhexmaraaye dhiiga ka imaan mara qar soo ma kaasaa laga hadlaya ama damu dhiiggii aladii kaasoo yabaqaa ku haraayo fi laxmi hilibka dhexdiisii walcuruuqi wa fi lcuruuqi xididaha dhexdooda ku haraayo fa inahu daahiran waaye haddii ku gaaro dhib malaha kaas khilaaf kuma jiro kaas inuu dhiiga xaran yahay nijaasay muxuu dalila liqowli ilahi dalkiisii tacaala sare oo ama sadaman dhiig hadduu yahay mooyaane dhiigaas ama dhiig mooyaane dhiigaasoo masfuuxan shubmay qulqulayo wa huwa kaas dhi- damkaasi alladii waa dam damkaasoo yuhraaqu la daadinaayo oo waya- wayan- wayunsabu la shubaayo waay ama wayansubu shubmaayo waay saddex oo ku imaaday daliil bawlu warawfu kulli xayawaanin waay xayawaan kasto saxradiisii iyo kaadidiisii waayo xayawaankaas oo kayri maakuuli laxmi hilibkiisaan la cunaynin muxuu saarayaa ki hilibkaas hilibkiis cunaya kaas waa daahir kee maxaa ka mid ah marka kalhiri walfari oo kale yaanyurtii ama bisidii oo kale kaadideeda iyo saxaradeedii degadeedii waa najaas waa najaas waay ma kaadinaysaa ma macquul walfari waa kaadinaysaa ma iyo walfari jiirkii ama doolihii kaadidiis iyo saxaridiise oo kale waay isagana najaas waay kaas isagana waa xayawaanaadka oo dhan ayaa soo hoos gelinayaan hilibkooda aan la cunaynin hadiisa ku imaaday idan isagana waa najaas wixii hilibkooda la cunayo mooyaane wixii kale khilaaf baa ka jira laakiin mise dad isku khil waafaqsan yahay ma aha tan naftirkeeda laakiin jumhuurta saasay qabaan nasna waa ku imaaday hadiidkina waa la isku haysta laakiin waana soo marnay marnay hadda kahor waxaa alaal wixii ma yanuubu sibaac hadiidkii aa ayaa loo dariishanaya afar almaytatu baktigii waaye isagana najaasnimadiisa nasa ku imaaday almaytatu baktidii waaye wahiya mayta maxaa la yidhahdaa maytuu raba inuu ku tacriifiyo wahiya maytadana maa kii waayo shay waayo ama xaywaan waayo maa xaywaan waayo maata dhintay xadfa anfihii ku dhintay xadfa hee anfihii sabab la-aan ku dhintay waayo xadfa anfihii waxay dhahdaa carabta He. ay maata bilaa dararin ee bilaa darbin walaa qatlin kii dhintay garaacitaan la-aan dil dilitaan la-aan u dhintay la yihahdaa ay maata bilaa dararin eh, bilaa darbin dheh bilaa darbin walaa qatlin waay lamana dilin lamana garaacin waa iska dhintay iska iska dhintay sabab la-aan iska dhintay waay wa qiila idaa maata faj'atan waa la yihahdaa sikadiisa markii ku dhintana waa la yihahdaa xadfa anfihiya ku dhintay waqiila idaa maata faj'atan faj'atan maxaa waay kadiis waay kadiisa ku dhintay waay si u socday dhac waa dhacay bes ewer waay waa ka baxday naftirka asagna waa la yihahdaa maata xadfa anfihi kaas waay idan maakii waay xaywaan waay maata dhintay xadfa anfihi ku dhintay qasbanaan ama sabab la-aan ka dhint ku dhintay waay anfihi maa lagu daray xadfiga waa dhimasho waay be anfigan maxaa laga- lagu daray kaanahu asagoo neeftii isla hal marsankiis ka baxday oo nafta ka baxday waay ka dhigantay dheheen min hayri dakaatin gowrac la-aan waay gowracgaasoo sharciyatin ah la-aantiisii nafta ka baxday ayaa la yidhaahdaa waay kulamaa zala hayaatuhu min hayri dakaatin sharciyan waa la yidhahdaa suna waa tacriif aslan maxaa uu daliil kaas inay maytada inay najaaso tahay liqowli ilahi dalkiisa daliilo tacaala sareeye ilaa an yakuuna maytatan hadduu yahay mooyaane bakti wayustathnaa waxaa laga soo reebayaa min daalika kaas oo maytad ah hee maytatu samaki ayaa laga soo reebayaa malaygii hee maytadiisi wa iyo waljaraadi ayaa xagee maytadiisi wa iyo wamaakiya laga soo reebayaa laa nafsa wax neef ah ama wax dhiig ah nafsa waxaa laga wadaa meeshani dhiig waay iwamaalaki iwamaki ayaa laga soo reebayaa laa nafsa ay laa dama lahu dhiig aan lahayn saa'ila soconaya waay nafs oo saa'ilatun soconaysa waay Eh, saa'ilatan soconaysa waay fa innahaa taasi daahiratun waaye naftaasi daahir waay ama fa innahaa waxay u noqonaysaa maa laa nafsa waljaraada wasamaka maytidiis kulligiis waa u noqonaysaa wixii dhiig so-anay aan lahayn hee maytadood maxay tahay daahir waay daahir waay wax dhiig so-anay aan lahayn mataqaanaa dhiig baan lahayn so-anay he maxaa ka mid ah ya malay waa la sheegay wa maa laa nafsa lahu wallahi malay dhiig malaha maya dhiig malaha malay wallahi ma cani jarin ba ninkan He. daqsad iyo wax la midka ah maxaa kale daqso wariiri wariiri ma taqaana maxaa kale barambarada tay iyo quraanyada barambarada laakiin waxay ulama qaabay kala qaadaan waxay ni- asalkooda nijaas aan ka dhalanin khilaafkeeda waxuu kusoo maray wushajaa soo maa meesha la laabto ha ilaabin qowl jumhuur laakiin waxay ahaday barbarada tan ijaas ma soma saasay qabeen laakiin tafsiir ku jira khilaaf ku jira dacma yaribika waaye shan almadyu madi waay almadyu waay almadyu asan ayadana daliila ku imaaday maxaa la yihahdaa madi wa huwa madi maaki maa un biyo waaye biyahaasoo abyadu cad caddaan ah biyahaasoo raqiiqun jilacsan biyahaasoo lazijun isku dhigayaan lazijun isku dhigaya oo isku dhigayso is- isqabanayso biyahaasoo yakhruju soo bahayo cinda almulaacabati ciyaarta waqtigeeda ninka haaskiisii iyo markii ay ciyaaraan faraku ciyaar samaynayaan soo baxayso aw amase tadakuru ljimaaci jimaaca xusuusashadiisii ku soo baxayaan ninkii galmaya soo xusuusanayaa way soo baxayaan laa bishahwatin kuma soo baxaan walaa daf daf dafqin walaa dafqin waay booditaanna kuma soo baxayaan biyaha kale way boodboodayaan soo maa mimayn daafiq waay walaa dafqina kuma soo baxayaan haddii shaawi kusoo baxaan dafqi kusoo baxaan may noqonayaan min way markaasi walaa yacqibuhu mana cirbinaayo futuurun daal markay iyaga soo baxaan kadib qofkii futuur kuma dhacayo futuur maxaa waay daal iyo cajiz kuma dhacayo manida markii qofka ka soo baxdo kadib ee daala ku dhaca soo maa waa isna nacaya isna naftarkiisba ya daal daala ku dhaca tan laakiin saas ma aha waay saasaa la yidhahdaa marka wa huwa kaasi kee madigaasi najisun waa ili qowlihi nabiga dalkiisa u daliila sala allahu alayhi waala alihi wasalama fii xadiidi caliyin had- cali xadiidkii dhexdiisa ku sheegay caligaas ibni abi taalibin radi allahu canhu tawada weyse qaado caliyow waqsil dakaraka dakarkana dhaq waay maxaa loo dhaqayaa hamanida gaartay nijaas way macnaha saas xadiidkii saxiix bukhaari soo saaray yacni min almadyi waay yacni ma raba inuu fasiro dakarkaaga dhig maxaa laga dhaqa min almadyidi waay wakuntu rajulan madaan fastaxyaytu kii dhihi jiray waay walam yu'mar lama amrine fiihi fi lmadyi madyigii dhexdiisi bilgusti dhaqataan lama amrine takfiifan liajli takfiifin dartiisa loo amri waayo in waraf warif warafcan waay koryeelo dartiisa loo amri waayo lilxaraji dembiga ummaddaa laga koryeelaya darteedii waay lianna mashaqata tajlubu ataysiir waay maxaa yeelay liannahu midigaasi mimaa kiyo ka mid yahay yashuqu dhibaayo alixtiraasu dhoorsasho minhu xaggiis laga dhoorsado waa dhib waay lagama dhoorsan karo mar kastoo qof qofku damca soo galo haddana waa lagu kala daran yahay dadka qaar waa shiddatu ulma waay shiddatu ulma maaa laga wadaa waa soo maraysa maa shahwadiis waa daran tahay waxaan hadduu fikiro he waa iska imaanaysaa le waxaan hadduu damca soo galo waa iska imaanaysaa le mar walba dharkii dhaq dhib waay sooma marka qabeyso dhiq waay dhab dhib waay idan marka dakerka la dheqaya lama qabaysanaya mar walba dakerka lasoo dheqaya haddii ka gaar waayo sun meeshi dharkani meeshii gaargaartay biyo waa lagu fardhinaya waa ku filan tahay ayib sidaasi waay lix alwadi waay wadi wadi bidaal way tahay adidana waa najaas nasa ku ku imaaday waay wa huwa wadi maa la yahda horta wahuwa wadi isagana maa waa maa un waa biyo biyahaasoo abyad oo cad waay biyahaasoo thakiinun adag jirmigoodi waa adag yahay kuwii hore hadda madida way ka adag yihiin mid waa khafiifay raqiiq ay ahayn soo ma raqiiq ay ahayn wax yaryaro he dadeega maayo waay laakiin kuwaan waa uleys waxooga waa culus waa culus yihiin thakiinun waa culus yahay yakhruju oo soo baxayo bacda albawli kaadada kadib waay markii kaadiyo gadaasheeda ay imaanayaan wax uleesa soo qaado mase xanuunsto ee ilahaas kaadida gadaasheeda ay imaanayaan wax adag waa imaanaya iligaas waman qof allaala qofkii asaaba asiibahu wadigaasi fa inahu qofkaasi ama fa inahu qofkaasi yaqsilu waa dhaqaya dheh dakarahu dakarkiisa ayuu dhaqaya wayatawada waa weyse qaadanaya walaa yaqtasilu laakiin ma qabaysanayo todobo damulxaydi aadadii dhiiggeedii waay kamaa fii xadiidi asmaa binti abi bakr kuy sidii ku timaaday ku yimaaday dheh radia allaahu canha qalad waxay dhahday jaa-ad way timaaday imra'atun haweeney ayaa ila nabiyi xaggiisu timaaday sal lay slam faqaalad waxay dhahday ixdaanaa midayada yuseebu thawbuhaa dharkeed waxaa asiibaya min dami lxaydi xaggeed kayfa tasnuc maxay samaynaysaa ixdaanaa midayada yusiibu waa asiibaya thawbuhaa dharkeed min dami lxaydi min bacdi dami lxaydi waay dhiiggii aadada xaggeeda ayaa dharkii qaar ka mida ku dhacaya gaaraya waay ee kayfa sidee tasnacu samaynaysaa dharkeeda markii uu gaaro dhiiggii waay faqaalana wuxuu dhahay marka taxutu way xogaysaa way xogaysaa hu dhiiggii ayaa xogaysaa waay way fujinaysaa marka hore geed iyo waxyaabo kale iyo good waxyaasa ku fujinaysa haddii ku galalana waa fujinaysaa uma kadibna taqrusuhu way jijibinaysaa biyihii iyo wixii waa isku jijibinaysaa uma kadibna taqrusu way jibinaysaa hu damkii bilmaai biya ku jibinaysaa uma kadibna tandaxu way dhaqaysaa hu dhiiggii waa iska dhaqaysaa meeshii gaari dharka ah uma kadibna tusallii way dukanaysaa fiihi ay fi thawbi way dharkii ayaa ku dukanaysaa number laba fiiri taxutuhu waxaa laga wadaa taxukuhu way xoqaysaa oo biarfi biarfi xajarin way dhagaxaan daraftiisii aw cuudin ama geed laan ah ayaa daraftiisii ku fufujinaysaa wa taqrusuhuna ay tadluku waa rugrugaysaa biadraafi asaabici meeshii ayaa gacmaheeda foodoodii ayaa farahoodii ayaa ku rugrugaysaa si wixii ay u baabiso biyaha ayagoo ku quyayso tadluku biadraaf asaabic waladfaaruna iyo waladfaari cidiyaha waa dalkan shadiida ah kadibna wa tasubu calayhi lmaa biyo ku shibaysa xataa yazuula caynuhu ilaa cayntiisii iyo waaatharu raadkiisii meesha ka baxa waay malafaha taasi ayaa ku dhaqaysa waay almasalatu athaalitha kayfiyatu tadiri najaasa wallahu subxana wa taala aclam